habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo axad ah bisha sebteembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa toddobiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitroband iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerartay ciidamo etoobiya ah iyo weliba safiirka etoobiya ee soomaaliya oo ka jawaabay
way isku dayi karaan laakiin ciidanka difaaca ee etoobiya rasaas kuma ridi karaan wax ka badan toban daqiiqo waa ciidan xirfad leh si wanaagsan u qalabaysan si wanaagsan u nidaamsan oo mar kastana gacan adag kala hortaga marka ay timaaddo al-shabaab
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ka hadashay howlgalladii ugu dambeeyey ee dagaalada ka dhanka al-shabaab
ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday inay khawaariijta iska dulqaadaan waxay howlgallo guulaystay ka sameeyeen magaalooyinka bacadweyn qaycad iyo degaan hoostaga magaalada camaara oo u dhexeeya camaara iyo qodqod
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ay dileen tobannaan ka tirsan ciidamada etoobiya kadib weerar kadisa oo ay ku qaadeen kolonyaha ciidamada etoobiya oo maraya meel u dhow tuulada booco oo u dhexaysa rab dhuure iyo weliba buur dhuxunle weerarkan ayaa la sheegay inuu dhaliyey dagaal culus oo dhex maray ciidamada etoobiya iyo al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan gobolka bakool oo la hadlay v o a ayaa xaqiijiyey in dagaaladaasi ay dhaceen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa la sheegay inay weerar gaadmo ah ay ku qaadeen labo kolonyo oo ciidamada etoobiya ah oo ka soo kala baxay yeedh iyo ceel barde una kala socday waajid iyo xudur dagaalka ayaa cuslaaday waxaana la sheegay in uu qabsaday ciidamada etoobiya ee u socday waajid mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dagaalkani uu muddo socday gelinkii hore ee maanta inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah ka bixinin ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay weerareen ciidamada etoobiya oo marayay meel u dhow degmada rabdhuure ee gobolka bakool ayna dileen boqol lixdan iyo toddoba askari oo etoobiyaan ah mid ka mida mas-uuliyiinta soomaalida oo ah guddoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamed ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab laga dilay konton sheegashooyinkan ku saabsan tirada dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin dhinaca kalena safiirka etoobiya ee soomaaliya mukhtaar maxamed waare oo waraysi kooban siiyey v o a ayaa ku tilmaamay sheegashada al-shabaab ee ah in ay dileen boqol lixdan iyo toddoba etoobiyaan ah in ay tahay mid dacaayad ah waxa uu sheegay in ciidamadii etoobiya ay yihiin ciidamo xirfad leh si wanaagsanna u qalabaysan si wanaagsanna u nidaamsan oo mar kastana gacan adag kala hortaga marka ay timaado weerarada al-shabaab etoobiya ayaa soomaaliya waxaa ka jooga ciidamo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee loo yaqaano admis iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad kala dhexeeya dowladda soomaaliya holac ayaa ka baxaya caasimada suudaan ee khartuum maanta oo xad ah ciidamada gurmadka deg dega ayaa weeraray xarunta ciidanka milatariga maalintii labaad oo xiriir ah sida ay sheegeen goobjoogayaal iyadoo dagaalku uu socdo lixdii bilood ee lasoo dhaafayba isku dhacyo ayaa hadda ka socda agaarka xarunta ciidamada oo laysku adeegsanayo hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoo dagaalku uu socday lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaana goobjoogayaal ay u sheegeen wakaalada wararka e a f b axadda maanta ah iyagoo jooga magaalada khartuum in markaasi dagaalku uu ka dhacay magaalada sidoo kalena lagu magacaabo al cubeyd oo saddex boqol iyo konton kilomitir u jirta koonfurta dagaalada u dhexeeya ciidamada milatariga ah iyo kuwa taageerada deg dega ee milatariga ayaa sii xoogeystay sabtidii taasoo sidoo kalena la sheegay in dagaalku uu ku sii faafay magaalooyin kale waxaanay keentay in dhowr iyo toban dhismo oo muhiima oo ku yaala bartamaha khartuum uu dabqabsado qoraalada baraha bulshada ee ay soo dhigayaan dadka ayaa xaqiijiyey ama ay oo ay xaqiijiso wakaaladda wararka e f b ayaa waxay dadku ku wadaagayeen muuqaalo muujinaya olol ka baxaya dhismayaashii dhaadheeraa ee magaalada khartuum ay caanka ku ahayd oo ay ku jirto taawarka shirkadda saliidda ee nile dhismo koofiyad leh oo astaan u ahaa magaalada dadka isticmaala baraha bulshada ayaa u baroor diiqay magaalada khartuum waxaana isbarbar dhigayeen muuqaaladeedii berisamaadka iyo muuqaalada burburka iyadoo la arkayey daaqado haawanaya derbiyo gubtay oo ay rasaasi ku taalo oo ay dadku soo gelinayaan baraha bulshada tan iyo markii uu dagaalku qarxay shan iyo tobankii bishii abriil ee sanadkan kaasoo u dhexeeya ciidamada cabdilfataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore taliyaha kooxda r s f maxamed xamdaan digaalo ayaa ku dhowaad toddoba kun iyo shan boqol oo qof waxaa la sheegay inay ku dhinteen sida lagu soo saaray qiyaas dhexdhexaada dagaalada ayaa waxaa sidoo kale ku barakacay dad ka badan shan milyan oo qof oo ay ku jiraan ku dhowaad saddex milyan oo ka qaxay duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee xagga cirka rasaasta madaafiicda ah ee dagaalada wadooyinka iyo xaafadaha ka socda gaar ahaana magaalada khartuum gudoomiyaha guddiga midooda yurub ursula von delion iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia meloni ayaa booqday xarunta muhaajiriinta ee ku taala jasiiradda yar ee lambadus ee dalka talyaaniga xaruntan ayaa dhowaan waxaa buux dhaafiyey ku dhowaad toddoba kun oo muhaajiriin ah muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah taasi oo wadar ahaan u dhiganta tirada dadka ku nool jasiiradda lambadus dadka degan jasiiradda ayaa waxaa jasiiradan oo ku taala dhanka koofureed ee dalka talyaaniga ayaa sheegay inay ka niyo jabsan yihiin qulqulka joogtada ah ee muhaajiriinta ay ku imanayaan jasiiradoodan yar jasiiradan ayaa sanado badan waxay la dhibaatoonaysay sidii ay u maareyn lahayd dadka soo galootiga ah lambadus ayaa wax ka yar boqol iyo lixdan kilomitir u jirta tunisiya taasoo ka dhigaysa meel macquul ah marka ugu horeysa ay tahriibayaashu ay doonayaan inay nolol wanaagsan ka helaan yurub iyo meelo kale kuwo badan ayaa ku safraya doomo halis ah intooda badanna waxaa soo badbaadiya ilaalada xeebaha kuwo badan ayaa safarkooda aan ka soo badbaadin oo naftooda ku waaya dhibanihii ugu dambeeyana waxa uu ahaa ilmo shan bilood jir ah sida ay sheegeen saraakiisha lambadus meloni oo la doortay sanadkii hore ayaa waxa uu ballan qaaday inuu gacan adag kala hortegi doono muhaajiriinta dowladda garabka midiga ee talyaaniga ayaa dhowaan u qoondeysay ku dhowaad konton milyan oo doolar oo wax laga qabanayo qulqulka muhaajiriinta inkastoo ay qaar ka mida dadka deegaanku sheegeen in lacagtaasi aanay ku filnayn wax ka qabashada dhibaatada qulqulka qaxootiga booliiska jarmalka ayaa sheegay in daraasiin dad ah oo ay ku jiraan ugu yaraan lix iyo labaatan sargaal ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay magaalada stadgart ee koonfurta galbeed ee dalkaasi halkaasi oo ay ka dhacaysay xaflad dhaqameedka dadka reer eritrea wax yar ka hor intii aanay xafladani bilaabmin sabtidii ayaa ilaa iyo laba boqol oo qof oo mudaaharadayaal ahi isugu soo baxeen bannaanka goobta lagu qabanayay munaasabadan markaasi oo ay bilaabeen inay dhagxaan dhalooyin iyo agab kaleba ku tuuraan saraakiisha booliska iyo ka qaybgalayaasha xafladan lix ka mid ah labaatan iyo lixda askari ee booliiska ah ayaa dhaawacyadooda lagu daweynayaa cisbitaalada afar ka mida ka qaybgalayaasha xafladda iyo laba mudaaharaade ayaa sidoo kale dhaawacmay sida ay booliisku sheegeen inkastoo aanu wax warbixina laga soo saarin heerka dhaawacooda munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey koox dhowr ah oo loo arko inay aada ugu dhow yihiin dowladda madaxweynaha eritrea isayas afawork tobannaan kun oo qof ayaa ka qaxay dagaalka eritrea ayaa hadda waxa ay ku nool yihiin yurub iyadoo qaar badan oo ka midana ay ku andacoonayaan inay si xun ula dhaqantay dowladda isayas isku horimaadyada ku xeeran isku imaatinka sida kan sabtidii ayaa muujinaya kala qaybsanaanta qotada dheer ee u dhexaysa dadka reer eritrea ee qurbo joogta ah halkaad nagala socotaana waa v o a washington dagaalo culus ayaa maanta ka dhacay gobolka bakool kuwaasoo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa ethoobiya iyo maleeshiyaadka al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan gobolka bakool oo la hadlay idaacadda v o a qeybteeda afka soomaaliga ayaa xaqiijiyey dagaaladaasi inay dhaceen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa la sheegay inay weerar gaadmo ah ay ku qaadeen laba kolonyo oo ciidamada etoobiya ah kuwaasoo kasoo kala baxay yeed iyo ceel barde una kala socday waajid iyo xudur dagaal culus ayaa la sheegay inuu qabsaday ciidamada ethoobiya ee u socday waajid ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay weerarka ciidamada ethoobiya ay meel u dhow deegaanka booco uu ka dhacay oo hoos timaada degmada rabdhuure ee gobolka bakool ayna ku dileen boqol lixdan iyo toddoba askari oo kuwa etoobiya ah sheegashadan ayaan si madax bannaan loo xaqiijin soomaaliya waxaa ka jooga etoobiya ciidamo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee loo soo gaabiyo admis iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo ciidamada etoobiya ciidamada etoobiya ayaan ka tirsanayn admis sida v o e da ay u sheegeen ilo dhinaca amniga ah warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh dagaaladan ka dhacay gobolka bokool waxay ka kala dhaceen duleedyada degmada xudur iyo duleedka degmada rabdhuure oo gobolka bakool ka tirsan wuxuuna iskahorimaadkaasi bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen kolonyo ciidamada ethoobiya oo u socday degmooyinka xudur iyo waajid oo gobolka bakool ka tirsan khasaare xoogan ayaa dhinacyada dagaalame ka soo gaaray dagaalka maanta ka dhacay qaybo ka mid a gobolka bakool gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu oo aan khadka telefoonka xudur kula xidhiiray ayaa sheegay dagaalka ka dhacay qaybo ka mid a gobolka bokool inuu u dhexeeyey ciidamada ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalk oo iskaashanaya iyo kooxda al-shabaab isagoona intaasi ku daray in kooxda al-shabaab uu khasaare xoogan ka soo gaaray dagaalka
dagaalka maanta ka dhacay inta u dhexaysa degmada rabbuure iyo iyo deegaanka buurdhuxunleh iyo dagaal kale oo ka dhacay degmada xudur iyo inta u dhexaysa degmada ceelberde dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal u dhacay kadib markii ciidamadan ciidamada etoobiya iyo ciidamada militariga dowladda federaalka oo guuraya oo u socda labada dhinac ee degmada xudur iyo degmada waajid u socda ee ciidamadan nimankan nabadiidka ah ay dhexda u galeen dagaal ay ku bilaabeen oo qarxyo wato ciidamadiina way iska caabiyeen haddana xaaladooda way degan tahay wax oo khasaare oo soo gaaray dhaawac maahe khasaare kale oo soo gaaray ma jiro laakiin nimanka cadowga oo khawaariijta khasaare culusaa la gaarsiiyey khaasatan dhinacan rabdhuure iyo geriyadeeda inta u dhexaysa rabdhuure ee buurdhuxunle nimanka khawaariijka waxaa lagu gaarsiiyey jab aada u weyn goobta uu dagaalka ka dhacay hadda ciidamadayaa ku sugan ciidamada etoobiya ciidamada kale oo dowladda federaalka oo isgarabsanaya joogo iyagaa hadda ku sugan meydad badan oo nimankan khawaarijta ay meesha ugu tageen ilaa ay konton meyd ay meesha ugu tageen ay hadda ilaa hadda yaalaan ay meeshiina iskaga carareen intaasaan noo sheegay inta wadadan kale oo dhinacan dhinacna xudur iyo udhexaysa elbert udhexaysana ciidamadii meeshii ay xalay bariyeen ayay saakii ku galgaleen ilaa laba jeer ayay weerar ku qaadeen waana lasoo jibiyey jab badan iyo khasaare badanna waa laga gaarsiiyey ciidankii iyo ciidankii soo socdayna hadda xaaladooda okay waa la hadalnay wax kaloo dheeriya ma jiraan xaaladda deegaanadu ay dagaaladu ka dhaceen ayaa haatan degan waxayna ciidamada etoobiyaanka qabanqaabinayaan inay soo aadaan degmooyinka ay u socdeen ee xudur iyo waajid mukhtaar maxamed catoosh v o a
haddaba safiirka etoobiya u jooga soomaaliya oo xilligan fasax ku maqan balse wararka ku saabsan weerarkan baraha bulshada kala socday ayaa ka jawaabay sheegashada ururka al-shabaab maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya haddaba ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay ku weerareen ciidamada etoobiya meel u dhow degmada rabdhuure ee gobolka bakool al-shabaab waxa ay sheegatay inay weerarkaasi ku dishay boqol toddobiyo lixdan askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya etoobiya ayay soomaaliya ka joogaan ciidamo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee admis iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad kala dhexeeya dowladda soomaaliya safiirka etoobiya ee soomaaliya mukhtaar maxamed waare ayaa ku tilmaamay sheegashada al-shabaab ee ah inay dileen boqol lixdan iyo toddoba askari mid dacaayad ah isagoo ka hadlayey inay al-shabaab weerareen kolonyo ciidanka etoobiya ah ayaa waxa uu yidhi way isku dayi karaan laakiin ciidanka difaaca ee etoobiya rasaas kuma ridi karaan wax ka badan toban daqiiqo waa ciidan xirfad leh si wanaagsan u qalabaysan si wanaagsan u nidaamsan oo mar kastana gacan adag kala hortaga marka ay timaado al-shabaab danjire mukhtaar maxamed waare ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ay soomaaliya ku joogaan go'aanada midowda afrika iyo beesha caalamka ayna taageerayaan dowladda sharciga ah dadaalka ay ku doonayso inay amni uga dhaliso waddanka soomaaliya sidaas daraaddeed ayuu yidhi hadalka al-shabaab waa dacaayad la wada ogyahay
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo soo koobayay warkaasi safiirka etoobiya ee soomaaliya dowladda soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay howlgallo ka dhacay maamul goboleedka galmudug iyo hirshabeelle saacadihii lasoo dhaafay kaasoo ururka al-shabaab ay sheegeen in ay kaga qabsadeen deegaana ay horey gacanta ugu hayeen warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgallo milatari oo saacadihii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladdu ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulka galmudug wasiirka ayaa sheegay in aroortii hore saakay ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanku ay howlgallo ka sameeyeen magaalooyinka bacaadweyn qaycad iyo deegaano kale oo hoostaga camaara kuwaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda aroortii hore saaka ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday inay khawaariijta iska dulqaadaan waxay howlgallo guulaystay ka sameeyeen magaalooyinka bacadweyn qaycad iyo degaan hoostaga magaalada camaara oo u dhexeeya camaara iyo qodqod inta lagu guda jiro howlgallada ciidamadu waxay dagaal toosa la galeen maleeshiyaadka khawaariijta nasiib wanaagna khawaariijta ama cadowga halkaasi waa lagu jebiyey waxaana la gaarsiiyey khasaare ballaaran oo dowlad dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda goobaha muhiimka aan rabno inaan shacabka la wadaagno cadowga awood militari looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka bacadweyn qaycad shabeelow xinlibi galxagare huul doonyaale sargo qodqod iyo camaara wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale ka warbixiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka qodqod kaasoo xusay in al-shabaab looga dilay ilaa soddon dagaalyahan sidoo kalena gawaari looga gubay waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inayna la wadaagno amaba shacabka soomaaliyeed la wadaagno jabka khawaariijta shalay lagu gaarsiiyo deegaanka qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadowga inta la ogyahay in ka badan soddon khawaariij ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi meedadkoodana waxay uga carareen goobtaas waxaa suuro gashay in goobta dagaalka lagu gubo afar gaari oo cadowga ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay laba gaari nooca dagaalka ah dhanka kale waxaan idinla wadaagaynaa deegaanada awbaaley ciidciid oo ku yaala jiinka webiga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle in howlgal militari wakhti dheer qaatay uu halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad khawaariij ah oo qiyaastii laba boqol kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodiya halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta khawaariijtan ayaa suuro geliyey in lagu gumaado saacado badan godadkii iyo hawdkii ay ku dhumaalaysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac khawaariijta uu halkaasi daadsan yahay sidoo kalena la burburiyey wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda warrasmi ah ayay ka soo saari doontaa marka lasoo afjaro xubnaha khawaariijta ee farakutiriska ee ku haray deegaanada ciidciid iyo awbaalle ee hadda howlgalku ka socdo wasiirka warfaafinta ayaa ugu dambayntii bogaadiyey shacabka soomaaliyeed ee taageeraya dagaalada lagula jiro al-shabaab isagoo dhanka kalena digniin u diray kuwo uu ku tilmaamay inay siyaasadaynayaan gulufka ka dhanka al-shabaab ugu dambayntii waxaan mar kale bogaadinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sida hagaarla-aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee cadowga baaxsanaya mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhex raadinaya halganka xaqa ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoraynayo waxaana u sheegaynaa in wakhtigaasi aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda amaba ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo soomaaliya leedahay waa mahadsantii xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dagaalada ay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay kala soo horjeedaan al-shabaab ayaa hadda socda muddo ka badan hal sano iyadoo dhul badanna laga qabsaday deegaano kalena ay dhowaan ciidamada dib uga soo laabteen ama ay dib uga soo gurteen kadib weerarkii coosweyne haddaba warbixin falanqeyn ah oo ku saabsan xaaladda howlgallada iyo casharada laga bartay waxaa mar kale warbixintan nooga diyaariyey waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan markii uu soo gaaray degmada maxaas wixii ka dambeeyey waxa ay dowladdu bedeshay qorshaheeda dagaalka waxaana la sheegay inay dhiiri gelinayso ciidamada deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda kuwaasoo dib u habeyn lagu sameynayay muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoo arrintaasina loo xil saaray hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka haddaba in wakhtigan dhiirigelin iyo dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada deegaanka kaalin intee la-eg ayay ka qaadan kartaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle waa kan doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga sidaan ogsoonnahay dagaalkan markii uu bilaabanayay asalkiisa wuxuu ku bilowday dadka deegaanka ee reer hiiraan oo kacay oo u baahday dowlad inay dowlad helaan ururkaas dul saarnaan ay iska dulqaadaan oo nolol u baahday waxbarasho caafimaad wadooyin isgaadhsiin u baahday yay horta ku kacay yay ku bilowday ilaa haddana dowrka dadkaas deegaanku waa muuqdaa waana waxaan indhaha laga qaansan karin awoodda ay ku leeyihiin iyo saameynta ay ku leeyihiin saaxadda dagaalka saa darteed dowladdu waxaa laga rabaa in ay xoojiso dowrkaas dadkaas ay muhiimad gaara siiso ama xagga dhaqaala ha ahaato ama xagga rasaas iyo hubeyn ha ahaato ama xagga abaabulka iyo isku xirkooda ha ahaatee in ay ahmiyad gaara siiso waxaana jira dowlado fara badan oo qaatay waddadaas markii dad fallaagihii ay ka dhex abuurmeen oo ku guuleystay baa jira waxaan xusi karaa suudan oo kale waxaan xusi karaa ciraaq oo kale iyo wadamo maxay ahayd kale marka waa wax lagu guuleysan karo dowladduna ay tallaabo ama midho lagu dhalin karo dagaalkan si soo soo dadejinhaya in ay dowladdu gacanta ku dhigto dalka soomaaliyeed sarfiskii loo baahnaana shacabka soomaaliyeed inay gaadhsiiso wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa sheegay in ciidamada deegaanku ay kaalin weyn ka qaadan karaan gacan ku-haynta deegaanada laga saaro ururka al-shabaab culaysku waxa uu ka jiro waxay tahay nimanka waxay isticmaalayaan inay aagagii ka baxaan markaas ciidamadii marka ay qabtaan marka culeysku waxuu ka jira waxay tahay haynta ayuu ka jiray marka bal si hayntan marka loo xoojiyo ayay hogaanka uu madaxweynaha ugu horeeyo waxay qaateen in la dhiirageliyo macawisleyda si deegaanadooda ay u xifdiyaan sababtoo ayagaa dadkii kala yaqaan ayagaa dhulkii kala yaqaano ayagana marka deegaanadooda ay u xifdistaan so horta marka taas waa waxa ugu muhiimsan ee laga rabay macnaha mar walbana uu culays ka jiro waxay tahay waxaan loo yaqaana markii la qabto dhulka holdigii ama macnaha xifdintii in la xifdiyo oo aan deegaankii aana laga soo bixin horta taas waa waxa uu sidoo kale waa muuqataa in dhaawac culus loo geystay nimankii khawaarista ahaa dadkiina lagu kiciyey oo aanay lahayn awooddii shalay ay lahaayeen inay lahayn balse sidaan la soconno dagaalada noocan ah waa dagaalo ay isticmaalayaan ku dhufo ka dhaqaaqa marka taa marka waxay u baahnaanaysaa dhaqaalo fara badan waxay u baahnaanaysaa logistic waxay u baahnaanaysaa ciidamo si fudud lagu dhaqaajin karo ayay u baahnaanaysaa agab fara badanna haysto marka runtii dadka soomaaliyeed iyo hogaanka madaxweynaha waa ku dadaaleen balse waxaad weli aan u wada baahannahay in aan kordhino sidii dhaqaalo gacan loogu siin lahaa ee loogu heli lahaa ciidamadeenna oo aan ugu guuleysan lahayn dagaalkan aan kula jirno iyo xifdinta agaga laga baxay maadaama mar walba ay ayaga ka baxayaan in macawisleyda lagu dhiirageliyo in qolo walba deegaankeeda ay xifdisato oo aanay u ogolaan inay dib ugu soo laabtaan siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in ciidamada deegaanka ay dadka kale uga aqoon badan yihiin meelaha deegaanadooda ka tirsan ay al-shabaab ku dhuumaalaystaan maadaamay inta badan shacabka ku dhex mila yihiin sida uu ku waramayo axmed cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug aniga waxay ila tahay in dadka deegaanka ama bulshada deegaanada dagaalada khawaariijta dalka looga sifeynaya ay ku sugan yihiin ay ka qayb galaan dadka degan dhulkaas faa'iido weyn ayaa ku jirta in la howlgeliyo bulshada deegaanka ama macawisleya loo baxsho ama dadka deegaanka magaceeda hala isticmaalee in dadka soomaaliyeed oo shacabka ah oo ku nool deegaanada khawaariijtu ay haysato la howlgeliyo oo la dhiirigeliyo oo dhan walba laga dhiirigeliyo aada iyo aaday faa'iido ugu tahay dagaalkaas waxaana aaminsanahay adkaysiga iyo haynta dhula meelaha la qabto in la adkeeyo oo la hayona faa'iiday u tahay weyn oo bulshadii deegaanka qayb ka ah dagaalkii iyo dalka difaacidiisa marka hore qabashada dhulka laga qabanayana dadkii deegaanka ayaa qayb ka ah oo way fududahay marka saddexaadna in dadkii owalba ku dhex dhuumanayeena dadkii lagu soo dhex dhuunto ayay ka fududahay oo markii bulshadu ay qayb ka tahay laguma dhex dhuuman karo xogta helisteeda ayay aada iyo aad ay yacni faa'iido ugu tahay oo bulshadii markii ay dagaalka qayb ka tahay inay xogta la helo ayaa aada u sahlanaanaysa xag intaas iyo in kale oo kasii badan oo faa'iidooyina ayaa ku jira in la isticmaalo ciidamada deegaanka dagaaladii ugu dambeeyey ee lala galay ururka al-shabaab oo ay ka qayb qaadanayeen ciidamada deegaanka ayaa waxaa laga soo hoyey guulo wax ku ool ah waxaana ururka lagala wareegay dhul ballaaran oo ka tirsan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dab xoogan ayaa waxa uu xalay ka kacay suuq ganacsi oo weyn oo ku yaala wajaale somalilan waxaana la sheegay in uu geystay khasaare ballaaran oo maaliyadeed iyadoo dadaal iyo gurmad ay sameeyeen ciidamada dabdemiska ay ku guuleysteen in ay demiyaan nuskii dambe ee xalay haddaba waryaheena qadar maxamed cakule ayaa booqday suuqan waxaanu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ku ganacsanayay suuqan wuxuuna kasoo diray warbixintan inkastoo lagu guulaystay bakhtiinta dabkii xalay fiidkii ka kacay suuqa ganacsiga ugu weynee magaalada togwajaale oo ah magaalo xuduudda somalilan iyo etoobiya ku taalla khabarada dhaqaalaha iyo ganacsataduna waxay magaaladan ula baxeen maadaama xuduud dhaqaale ay tahay iyo ganacsi dekeda qallalan waxay xidhiidhisaa magaalada berbere ee marsada ah iyo ganacsiga u kala gooshaya dhinaca etoobiya suuqa gubtay waa suuqii ugu weynaa hawada aad qaadanayso hal mar ayay isbeddelaysaa waxaana ogsajiintu hal mar kaaga dhadhamaya oo isu beddelaysaa qiiq markaan gudaha u galay waxaa ishaydu ku dhacday huruunshowga dhulkii quruxda badnaa markaad u dhabba gasho una sii fiirsato sekadaha iyo meheradaha qaarkood weli dab ayaa hoosta ka sii kacaya waxaana laygu macneeyey huruunshowga hadhaaga ugu horraynba wiil dhallinyaro ah ayaa dul taagan qasnaddii dhaqaalaha iyo dokumentigu ay aabbihii ugu kaydsanaayeen wejigiisa murugo ayaa ka muuqata walaal magacaa magaagu waa maxamed sakariye waxaan dul taaganay meheradaydii gubatay iyo lacagtaydii gubatay iyo qisnadaydii gubatay iyo maalka iyo meheradaha horena hargeysa naga gubteen markaa xaaladdu aad bay u adag tahay
adigu maxaad maxaad halka ku haysatay waxaan ku haysanaa meherad laba meherood ba isku haysano isku xiga mid waxay ahayd cabaayad iyo dhar dumar midna waxay ahayd dharkiyo kabo oo laba meherood isku dhigsan bay haya labadaba way naga gubteen labadiiba qadarta alla waan ku qanacsanay qadarta alla waan ku qanacsanay iminka waxaad dul taagan tahay qasnad gubatay ayaad dul taagan tahay oon kugu dulmid maxay ahayd qasnaddani qasnadda walaal baasaboorro iyo sharciyo iyo sharciyo iyo sharciyadii guriga ayaa ku jiray markaa iyo lacagtii wixiis loo sii gubatay iyo dahab weliba waxa lacago badan baa ku gubtay dee waxaan dadka islaamka ugu baaqaya inay aabbaheena u soo duceeyaanoo dhiikarkii iyo macaan iyo waxle oo xaaladduna aad ugu adag tahay dee maalkiisii iyo markahalkan taaganayba meheradahay halkan aan taagannahay haddii qasnadan dul taaganaba hayd walaa
xalay miyaad joogta aduu xalay may wallahi anuu hargeysan ka soo baxay saddex bahood baan anu bahdeydii hargeysaan ahay aabbahay laba dumar halan ku qabaa dee saddexdaa reeroodba maxaa yeelay ayaa laga biil ayaa laga biilin jiray meesha
waxaan daymooday dhinacayga bidix waxaana ii muuqanaysaa hooyo wax aqoona uma lihi laakiin fahamkayga waxaa iiga muuqda halkii ay ku ganacsan jirtay oo ay bar ahaan garatay laakiinse wixii ay soo qaadaaba waa xashiish iyo dambas mararka qaarna gacanta ayaa ugu hagaagaysa dhowr shay oo fayow ama dhinac ka gubtay xalimaw jaamac xalima adigu halkan ganacsatadaad ka mid ahayd haa maxaad lahayd halkan ku lahayd halkan waxaan ku lahay meeradaan bakhaarada haye waxaa u gubteen waata imise bakhaar bay hayeen ma bakhaarada waa fara badan yihiin dee halkan malaa lix baa ka gubtay adigu laakiin kanaad lahayd miyaad taagantay kaani waan lahaa iyo mahalkadoo maharad kale iyadnaa biyaha tii shiidkii tii kale waxay isla wada gubtay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah marka haddaad eedaweyn bal hadday suuqa dadka aan hore u arkin oo kale aad wax uga tilmaantid siduu u sharaxna suuqa waa suuqii weynaaye ganacsiga jilmadda weeyaan suuqii jilmadda weeyaan suuqani adigu inteerga bad ku ganacsanaysa halkan in badan imika meheradaadii ama meheradii dadka wax mooga bad waa kuwa waxaa la xaga jiraa ma jiro waa kuwa waa kuwa aad arkayso way hurushoobeen way hurushoobeen wax marka ma jiraan waa gartay maxaad dareemaysaa hooyo adugu de alxamdulilah ilahina siina sugaynaa waa la iska heli nafa haddana ku bixin waa bakhaaradan wey bakhaarada imka la baktiin kari lahaya oo midhan iyo iyo kuwanba waa hargeysan oo kulahayaan halkan oo kulahay bas way gubteen way ku daayeen de marka alxamdulilah shukri
ugu dambayn waxaa jiray suuqii jigjiga waa kii gubtay kii waaha ina hargeysa wuu gubtay suuqyo kale oo dhulka soomaalida ku yaalla wuu gubteen dababkaa soo noqnoqonaya maxaa maxaa laga baran karaya hooyo wallaahi wax laga baran kara wax alluun baa laga arki karaa wax amar alla ku dhacay unbaa loo arki karaa waa waan taagnan waxbana kama qaban waxbaan kama qaban kari weyne xale waad joogtay naa meel ka yimidna ma garanayno waxaad aragteen isagoo ololkiyo baxay unbaanu aragnaa nagoo dhex taagna bartanaan taagnaaba mar waxbaan ka qaban kari weyne maxaanu ka qaban aqaladana waa la wada xidhay waa laga wada tegey waa rawxay aqal walbana dee wuu qufulnaa waad ka arkay albaabada say qufulnaayeen oo tiirsan yihiin marka hadde alxamdulilah shukri samirka samir ilaahay iska qaadaa maxaa hadda helayaa ilaahay unbaa bixiya arsaaqata maalge alxamdulilah ha ilaahay unbaa keeni ilaahay korkii horeba siiyin baa siina imika cawilka xagga ilaahay unbaa ka yimaadaan de waa la iska heli afi haddayna dhiman boqol jeer baa laga soo kabtay laga soo kabtay gubasho laga soo kabtay ilaa tii dagaaladii alxamdulilah haddaan ka kabanno warba umaan ahayna dhibina soo gaadhay markii hore imikana dhib la'aan banu aragnaa cagaf cagaf ayaa ku jirta meel aan aad iiga durugsanayn waxaana ay isku dayeysaa inay qashinka iyo hadhaaga jiingadaha leexiso durbaba waxa ilaa iyo kubabka ay qooyey ama aan qarsoomayba dhiiqada iyo dhoobadii xalay biyihii lagu bakhtiinayey dabkan baaxaddooda halkaa waxaa iga muuqda taliyaha guud ee ciidanka debdemiska somalilan sorhayagaas axmed sawaaxili sidii xalay ayaa isaga iyo ciidanka debdemisku ay siddeeddii fiidnimo ugu soo gurmadeen ayay weli u shaqaynayaan sida uu ii sheegay waxa ay ku guulaysteen ilaa labadii habeennimo ee xalay inay dabka bakhtiyaan dhinaca kulle aad iyo aad baad u mahadsan tahay xalayto siddeeddii markay ahayd baa naloo sheegay in dab weyni uu ka jiro maxaa la idhahdaa wajaale oo ka awood badan ciidankeenna ciidanka wajaale noo degan marka waxaanu samaynay ciidanka boora baan u soo saarnay ciidanka gabiile baan u soo saarnay ciidankii hargeysaan u soo saarnay marka siddeed gaadhi baan ku nimid waxaana taraxaya laba gaadhioo ka soo gudbay deegaanka soomaalida marka ilaahay mahaddii dabku aad buu weynaa baaxadiisa waa adiga arkay intuu gubay marka boqolkiiba siddeetan waanu nabadgelinay boqolkiiba siddeetan waanu nabadgelinay boqolkiiba labaatankana waxay ku xumaadeen iminka labada guri berenda berendaas ku haysaa dabku marka waxa la yidhahdo gudbin buu isu gudbinaya maqsiinka kaas hortee marku gubto oo beri isku xidha kuwa kale waxaa dabka kuleelkii baa raacaya marka connection baa gudbin baa la yidhahdaa marka dadweynaha waxaa kula talinaya in leyso wileel waxa la baa jira duruus maxaanu ka baranay dababkii hore ma hayna noqonno maalooba dab isku mid inuuna gubo khasaare geysto marka waa dabkii saddexaad ma afaraad washay ka dhacay waxaan leeyahay waa in duruus ka qaataan iminkana sistem baa loo yeli doonaa looma ogolaana berendayaasha maxaa la yidhahdaa xidhan looma ogolaa bacadaha cidhiidriga waxaan rabnaa inaannu furanno waddo aanu marno inay dabkana goora soo sheegaan ugu dambayn baaxadda bogcaddan suuqan gubtay intee buu leegayaa cabir ahaan
iminka cabir guudun baan ku sheegi karaa waa ilaa wuxuu ahaa ilaa ilaa lix iyo sideed lixdan sakedood ayuu ahaa marka toddoba sakedood baan ka gubtay intii kale waa nabadgelinay dabka ayaa ku soo noqnoqday sayladaha iyo suuqyada waaweyn ee dhulka soomaalida iyadoo laga xasuusto gubashada suuqii waaheene magaalada hargeysa laba sanno ka hor iyo suuqii jigjiga ee isaguna dhowr bilood ka hor shuf dheelay khadar maxamed cakulle v o e wajaale
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa toddobaadiyadii ugu dambeeyey xoojisay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ay ka wado deegaano ku yaala galmudug iyo hirshabeelle dagaaladaasi ayaa xooggooda ay ka socdaan deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin galmudug madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa door weyn ka ciyaaraya iskudubaridka iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ee safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah al-shabaab haddaba toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu eegi doonnaa halka ay marayaan howlgallada ay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo maleeshiyaadka deegaanka ka wadaan gobollada galmudug dagaalkaasi oo hadafkiisu uu yahay sidii al-shabaab loogaga xurayn lahaa aaggaasi waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi sheekhow abshir ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay waa mahadsantaano
adigaa mudan abshir bal marka hore faahfaahin naga sii howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo kuwa galmudugba ay ka wadeen deegaanada galmudug
waa mahadsan tahay nuurow waayahan dambeba waxaa lagu jiray dagaallo runtii aad iyo aad guulo badan looga gaaray kuwaas oo looga soo horjeeday ama lagu baacsanayay kooxahan khawaariijta ah ee soomaaliya qaybo ka mida haystay in ka badan shan iyo toban sano halkaas oo ay ku goodonsanaayeen dad shacab ah oo u baahan gacanta dowladda iyo gacanta beesha caalamka marka si taa looga mero dhaliyo ayaa dowladda federaalka waxay go'aansatay inay dagaal la gasho nimankan argixisada ah dowladda galmudugna ilaa wakhti dheer ay kusoo jirtay oo taariikh dheer ay u leedahay la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha federaalka iyo hay-adihiisa sida gaarka u qaabishan dagaaladanna waxay hadda ku sugan yihiin dhuusamareeb oo ay ka hogaaminayaan dagaalka marka sidaas ayaa maaragtay dagaalka loo galay maalmihii ugu dambeeyey waxaa la gaaray guulo fara badan waxaa gacanta argagixisada laga saaray deegaano runtii muhiim u ahaa wakhti badanna ay ku naaloonayeen hase yeeshee maanta ka madax bannaan kadib markii laga weeraray dhinacyo kala duwan dhinaca wisil dhinaca bacadweyn dhinaca baxdo iyo dhinaca dhuusamareeb iyo gurceel marka gulufkaas kala duwan ayaa waayahanba ka jiray galmudug madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka galmudugna si toosa ayay furimaha u joogaan waxaana rajaynaynaa waktiyada soo dhow inaan aad iyo aad u soo gebagabayno taariikhdaas dheer ee argixisada ay ku leeyihin dhulka galmudug marka haddii aan kala qaadno gobollada mudug iyo galgaduud xaggee ayuu dagaalka xooggiisa uu ku badan yahay ama ay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay xoogga saarayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab
runtii guud ahaan galmudug dagaalka waa u dhammaystiran tahay furimahaas hadda aan kuusoo sheegayo waxay ka wada tirsan yihiin labada gobol mudug iyo galgaduud ma jiraan meel gaaro ciidan ku badan yahay meel gaaro ciidan ku yaryahay si saf ballaaran ah ayaa ciidamadu ugu jiraan dagaalka istiraatiijiyadii hore oo ahayd in magaalooyinka la qabsadana wax badan baa laga bedelay oo hadda dhulka hawdka ayaa si garbasibana looga saaraya oo laga xaaqaya marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa galmudug waxay saldhig u tahay sifaynta argixisada ciidamada xoogga dalka kuwa dowladda galmudug iyo kuwa deegaanku iskaashanaya ayaana dagaalkaas ku wada jira
waayahay ilaa iyo hadda marka magaalooyinkee ku dhacay gacanta dowladda oo al-shabaab laga qabsaday laga soo bilaabo dagaalkii dhowr bilood ka hor dhacay loogala wareegay degmooyinka muhiimka ah ama qadiimiga ah ee soomaaliya oo dhan laga yaqaano sida degmada xaro dheere iyo ceeldheer iyo galcad kadib waxaa ciidamada huwantay ay ku wajahnaayeen laba degmo oo galhareeri iyo ceelbuur ah si aad la socoto ceelbuur inkastoo dib looga soo gurtay oo meel duleedkeeda ciidamadu joogaan waxaa hadda ciidamadu ku sugan yihiin tuulooyin badan oo ka mid ah labadaas degmo ay ku harsan yihiin hadda waxaa aad u yar saldhigyo rasmiya oo shabaab ay kuleeyihiin galmudug waxay ku jiraan dhulka hawdka ah si jabhadaysan ayay jidadka ugu galaan mararka qaarna ciidamada u dhigaan miinooyin iyo maaragtay dagaal yaroon ku talagal ahayn oo dabcan mararka qaar si gaadma ay ciidamada ugu soo qaadaan marka waxaan dhihi karnaa hadda shabaab shabaab guurguura ayaa ka jira galmudug shabaab saldhig leh kama jiro waaya marka wasiir magaalooyinka hadda aad sheegtay ee muhiimka ah ee dhaca dhinaca bari ee galmudug ceelbuur ayaa ka mid ah meelaha caanka ah waxaadna sheegtay in ay ciidamada ka soo baxeen inta qabsadeen marka maxaa sababay in magaalo istaraatiiji ah in ciidanka ay qabsadaan haddana ay ka baxaan runtii inkastooy tahay howlo ciidan oo runtii aysan bannaanayn in siyaabaha qaar looga hadlo haddana ciidamada dowladdu siaad ogtahaba waxaa dhacay dagaal culus oo ciidamada dowladdu la galeen nimankan khawaariijta ah oo ka dhaca coos weyne kadib waxaa dib u habeyn iyo reform lagu sameeyey ciidamadii dagaalka ku jiray waxaa la beddelay istaraatiijiyadii waxaa la sameeyey runtii isbeddel xoog leh oo haddaba laga dheehan karo furrimaha dagaalka lagula jiro al-shabaab sababo taa la xidhiira ayaana magaalada loo baneeyey laakiin lagama foga oo hadda magaalada meel aan u fogeyn ayaa ciidamada huwanta ay ku sugan yihiin istaraatiijiyadii ahayd in magaalooyinka waaweyn la beegsadana hadda waxbaa laga bedelayo waxaa la qaatay in dhulka hawdka laga soo saaro ilaa magaalada sidaas loogu tago si garbasibana ayaa difaacyada dowladduna u xiran yihiin si toosa ayaana loo weerarayaa marka waa un xeelad ciidan oo inta badan aysan suurtagal i ahayn inaan halkaa uga hadlo waa garta marka ma jiraan wax rasmi ah war rasmi ah oo galmudug ka soo baxay oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada iyo khasaaraha kale inta aad ogtihiin al-shabaabka runtii si aad ogtahay haddii dagaal dhaco waxaa qasaba inay dhacaan dhimasho iyo dhaawac intaba inay dhacaan ciidamada dowladduna runtii wakti dheer ayay dagaalkan ku soo jireen islamarkaana ay ku raajoogeen cadowgan waxaa soo gaaraya khasaare kala duwan runtii khasaarahaas oo isugu jira maaragtay xagga ciidan iyo mararka qaar oo nimankan al-shabaaba laftoodu ay si gaadmaa meelaha qaar u soo weerareen marka waxaan leenahay khasaarahaasi intii la filanayay ama dagaal dhaca laga filanayay way ka khasaara yar yihiin ciidamada dowladdu waana hadda sababaha loogu dhiiranayo in nimankan loo weeraro khasaaraha marka xagga dowladdu aadu u kooban yahay tirakoobkeeda iyo intay leeyihiinna waxaa lagala xiriiri doonaa wasaaradaha sida gaarka u qaabishan biidnilah
cabshir waa mahadsan tahay meelaha ciidamada dowladda ay qabsadeen ee galmudug gaar ahaan deegaanada ay dadka ku badnaayeen bal xaaladahooda haddii aad noo faahfaahayso gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo amniga waa mahadsan tahay siaad og tahay galmudug maadaama ay tahay meesha hadda lagula dagaalamayo kooxaha argixisada ah ee dhammaan madaxdii dalku joogto laga hagayo gulufkaas dowladda galmudug waxay qaatay siyaasad ah inay horta golayaashii kala duwanaa ee baarlamaanka iyo xukuumaddaba u fasaxdo sababa la xiriira dagaalka laguna amro xukuumadda inay gasho dagaalka iyo furmaha kala duwan iyo abaabulka bulshada sidoo kale waxaa la saaray guddi la yidhaahdo guddiga xasilinta oo runtii la rabo in lagu daboolo baahiyada dadka deegaanada la qabanayo ku nool dadkaas oo guddigaas oo gaarsiin doona sida gargaarka waxbarashada caafimaadka biyaha islamarkaana dib u howlgelin doona xarumihii dowladda sida degmadii iyo maaragtay saldhigyadii booliiska iyo waxyaalaha lamidka ah marka deegaanadii la xoreeyey ee hadda sida xara dheere waxaa laga sameeyey dhammaan intaas aan soo sheegay waxaadna ka dheehan kartaa runtii la qabsi ay dadka shacabkaas shacabka halkaa ku noole ay deg deg ula qabsadeen dowladda waxaa ku idil hadda dhammaan horumaradii laga rabay sidaasoo kale deegaanada la qaban doono iyo kuwa hadda maalmahan la xoreeyaba guddigaasaa haddii ilaah iraado madaxweynuhu u xil saaray si degdegana u gaarsiinaya marka la qabto kadib marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa lagala dagaalamayaa dhinacna dadkii halkaa ku go'doonsanaa shan iyo toban sano ayaa la gargaarayaa biidnillahi kariim waana wada guulashanayna wasiir waa mahadsan tahay weerarkii laasgacmay ee jimcihii lagu qaaday maaragtay madaxweynaha maxaa faahfaahin ah oo rasmi ah oo aad naga sii kartaa maadaama aad tahay wasiirkii warfaafinta
dabcan weerar muusan ahayn wuxuu ahaa gaari runtii loo qorsheeyey in lagu naafeeyo ciidamada iyo mas-uuliyiinta oo ay maleegeen kooxahan sharwadayaasha ah alaabaa marka sanac caadaysta inay sameeyaan kadib markay jabaan oo awood ahaan ay u jabaan inay si dhagar ah u beegsadaan ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa hawshaas maleegay meeshu ma ahayn runtii saldhig ciidane waxay ahayd ciidamo weerar ku jira oo markaa meeshaas hadda dhibku ka dhacayo habeenkaas uun ku hoyanayay oo weerar toosa ku jiray marka si laba filaan ah ayaa xili subaxdii ah halkaa weerarkaas uga dhacay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa kusoo dhex dhacay ciidamada marka xili subaxa runtii muddo ka badan toban daqiiqa ayaa gaariga la xabadaynaya wuxuu ahaa gaari buruufa oo ay bilaha adadag ku soo xireen runtiina aakhirkiina mid ka mida allah u naxariistee raggii mujaahidiinta ee halkaa ku sugnaa ayaa gaari u dhigay sidaas ayuuna ku qarxay dhimashadu hadda waa laba askari dhaawac dhowr qofa oo askar kala mas-uuliyiinta guud ahaanna waa caafimaad qabaan alxamdulilah ma jiraan wax dhiba meeshiina ciidamadu way ka ruuqansadeen oo bacadweyn ayay hadda ay dul saaran yihiin oo markii horeba weeraray ku jireen marka ilaah baa naga badbaadiyey laakiin waxay daliil u tahay inay jabeen awooddooduna ku soo koobantay inay miina aasaan iyo inay gaari soo diraan marka ilaah baan uga mahad celinaynaa marka xaaladda madaxweynaha waa sidee sidaad ka dareemayseen madaxweynuhu shir jaraa'idna waa qabtay xalana wuxuu ku jiray sbaceka twitterada uu ku warbixinayey caafimaadkiisu waa heer sarreeya colays ma jiro muqdishona dee waxay ka mid tahay meelaha ahadiga loo aado loo tago marka madaxweynuhu uu nabad qabaa mas-uuliintii halkaa joogay xildhibaanada ahayba wax yaryaro oo xagatima ah oo jiingado iyo guryo duma dhagaxaana iyo wax noocaasu ay soo gaareen iyaguna hadda wax daran ma jiraan haba yaraatee xaalkuna waa xaalkooduna okay weyaan waa gartay marka wasiir iskudaygaasi madaxweynaha la rabay in maaragtay lagu waxyeeleeyo iyo wafdigii la socday miyay dib u dhac ku keeni kartaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda galmudug
run ahaantii xilliga iskudaygaasi dhacay waxay ahayd lixdii iyo barkii subaxnimo isla maalintaas sagaalkii subaxnimoba ciidamadu weeraray ku jireen oo waxay weerarayeen hawdka fariisimaha shabaab ku leeyihiin marka taasi waxay caddaynaysaa in dhiirigelin laga qaaday dagaalkuna uu sii socdo saacadihii ugu dambeeyena horumarro badan laga sameeyey arrintaas marka dhiirigelin uunbay u noqotay in weerar dhici karo oo dhimasha dhici karto oo dhaawac imaan karana waa lagu talagala mar haddii la joogo goobo dagaal cadowgana laga dul qaadayo dadka meelaan nafi ku dhimanna guul laguma gaaro
waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo
assalaamu calaykum magaceyga waa maxamed xuseen cadde waxaan deganahay magaalada muqdisho waxaan weydiinaya wasiirka warfaafinta galmudug maxay ku dhacday in amni xumo si joogta ay uga soo laalaabato maamul goboleedkaas ayadoo weliba aan ogsoonnahay in magaalooyinka aysan aada u waaweyneyn cadad ahaanne dadka degan aysan aada u badnayn maxay tahay sababta loo kontarooli la-yahay sababta loola soco la-yahay amni xumada amba dadka cusub ee magaalooyinka soo galay ayadoo maalinta jimcaha ahayd weliba halis oo ku galay madaxweynaha galmudug iyo weliba iyadoo ay joogaan madax kaleento ka socota dowladda federaalka ee soomaaliya waayihii ugu dambeeyo dhanne oo ku sugnaay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxay tahay sababta amniga loo sugi la-yahay su-aashaas ayaan weydiinayaa wasiirka waana mahadsan tahay wasalaamu calaykum
waa mahadsan tahay maxamed sida aad sheegtay dhulkan galmudug deegaanada ka jira ay aad ay uga yararyihiin magaalada muqdisho waana dhul runtii la kontarooli karo laakiin tani way ka duwan tahay meesha dhibku ka dhacayo inta badani ma ahan magaalooyin waaweyn oo lasoo weeraraya waa furimaha dagaalka ee ciidamadu ku jiraan ciidamadu laba habeenoo isku xigta meel kuma hoydaan waa ciidamo ruqaansanaya oo socda oo weerar ku ah xarumaha al-shabaab marka iyaguna si maaragtay indhala-aan ah ayay isku dayayaan hadduu xitaa bannaanka ku qarxo gaarigu waxay ku qabaan ayaga qarax baa shabaab geysta unbay ku qarxayaan marka meesha hadda qaraxu ka dhacanay ma ahan magaalo ee waxa weeyaan furin dagaal oo dagaal ka socday marka ama qori weynu ha dhaco ama qarax ha dhaco ama xabad caadiyo ha dhacdee meel dagaal ka socday xabadu ka socotay laysku hor fadhiyey welina lagu sii socdo weeyaan marka magaalooyinka waaweyn sida gaalkacyo dhuusamareeb cabudwaaq gurcaal iyo cadaado iyo meelaha lamidka waa nabadgelyo xitaa xeridheeradii dhowaan laga qabsaday waa nabadgelyo oo dabanshaada ka socda marka furimo dagaal weeye meesha furimo dagaalna wax badana laga filan karaa waayahay jimcihii iyo maaragta saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan galmudug ayuu dagaalo ka dhaceen sida ceel la helay oo ay shabaab kusoo weerareen qodqod oo mudug ka tirsan howlgalla ayaa ka socday iyo weliba ceel garas marka furimahaasi iyo dagaaladii dhacay maxaad ka og tahay oo aad dhegeystayaasha uga sheegi kartaa dagaalkaasi waa joogto madaxweynaha federaalka ayaana waajib yeelay ciidamaduna howlgalkaas waa ku jiraan dagaal maalin keliya dhacaya maahani waa dagaal safayn ah oo isku xiran oo aan saacad lahayn iyaguna dhowr meelood ay maaragtay isku dayeen inay soo weeraraan ugu dambeeyey dagaalkii habeen hore ay ku soo qaadeen la helay halkaasoo runtii ay kala kulmeen khasaarad khasaaro aad u ballaaran oo runtii ilaa maanta la aruurinayo meydkoodii halkaana waxaa jira guddi xaqiiqa raadin ah ciidamadii dowladda ayaana ku sugan la helay iyo ceelgaras labadaba mana jiraan haba yaraatee cid maaragtay iishaga ay uga guulaysteen meesha waa soo weerareen eriya dhulna waa laga lagala dagaalamay meeshaasna jab xooglaha ku gaaray isla habeennimadiina ciidamada dowladdu ay ka sifeeyeen magaalooyinkaas gaar ahaan ceela hela waaya marka abshir ugu dambeyntii haddii aan dagaalada iyo howlgallada ka nimaano galmudug muddo dhowr sana ah ayay hadda jirtaa marka adiga oo soo koobaya horumarada ilaa iyo hadda maaragtay maamulku ku tallaabsaday maxaa ka mid ah waa mahadsan tahay galmudug runtii horumar badan ayaa maanta ka muuqda guud ahaan gaar ahaan saddexdii sanoo lasoo dhaafay waxaa socday horumaro toos ah oo laga gaarayo dhinac kasta ee dowladnimada ah hadday ahaan lahayd xagga dhismaha golayaasha deegaanka hadday ahaan lahayd xagga gudyadii doorashada hadday ahaan lahayd dhismaha xarumaha wasaarada wasaaradda wasaaradaha kala duwan hadday ahaan lahayd madaxtooyadii hadday ahaan lahayd runtii aeroboorradii sidoo kale waxaa iyadana la hirgeliyey garsoorkii oo maanta degmo kasta ee ku taala galmudug waxay leedahay garsoor dhammaystiran sidoo kale shuruuc ilaa labaatan iyo afar sharciyo in ka badana la la baasgareeyey oo baarlamaanka dowladda galmudug baasgareeyey saddexdii sano lasoo dhaafay waxaan dhigi karnaa galmudug waxay ku sugan tahay hadda xaalad horumarsan oo runtii laga dareemi karo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan waxa aan maanta ku faani karnaa waxay tahay in ay tahay stateka keliya galmudug ee nabadgelyo siyaasadeed ka jirto ama xasilooni siyaasadeed ka jirto oo si nabadgelyo ah hawshiisa ku wata dhibaato aysan ka jirin madaxdii qaranka ay ku sugan tahay shirarkii kala duwnaa ee runtii madaxda qaranka lagu qabtay waxaan dhigi karnaa marka galmudug haysa waddadii loogu talagalay ayaa maanta jirta ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inay waddadaasu noo sii daa'into biidnillahi kariim aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa abshir cabdishiikow oo ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ayaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya markana dhinacii heesaha gabagabada idaacadda annagoo kusii dhowaanayna heestii jamasho codka nimcaan hilaa
miyo dunida joogaa miyo dunida joogaa dhibkan qabo tolo ruux la jaarihi miyu dunida jooga miyu dunida jooga idinkiga kohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane idinkiga kohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane jamashadani hayse jiirtee naftaydee jamaashadani hayse jiirtee naftaydee aykajeesan wayda aniga oy maniga maniga maniga haujeelqa hoy hoy maniga maniga maniga maniga haujeelqa jamashadani hayse oy jiidatee naftaydee jamashadani hayse jiidatee naftaydee ay kajeesan wayda aniga oy maniga ah, maniga maniga hau jeelqaab ah, maniga hoy hoy maniga maniga u jecel qaba haddaa jirisa saadaan jeerun baad la kulantaa intaad dunida joogtee intaad dunida joogtee haddaa jirisa saadaan jeerun baad la kulantaa intaad dunida joogtee intaad dunida joogtee jegaan jeegaan la muhda jaleecadan ku cashaqay jeexaygii
codka macaan ee nimcaan hilaac iyo heestii jamasha waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna iyo habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo waan jeegaan la muhda jaleecadan ku cashaqay jeexaygii waa sugee jeexaygii waan sugee jamashadani hayse way jiidatee naftaydee jamaashadani hayse jiidatee naftaydee ay ka jeesan waydaay adiga ay adiga adiga maniga hau jeelqa hoy hoy maniga maniga maniga maniga hau jeelqawa jamashadani hayse aad jiidatee naftaydee jamaashadani hayse jiidatee naftaydee ay ka jeesan wayda jeelqaabo hoyhoy madiga maniga madiga